halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadda afarkada bari waxay haatan tilmaamaysaa kuwdii iyo barkii duhurnimo waa jimco sagaal iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeennana dhegeystayaala waxaa ka mid a guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo xalay lagu doortay magaalada muqdisho iyadoo markii ugu horreysanaa taariikhda baarlamaanka soomaaliya xilka guddoomiyo ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweeney
marka ugu horreysa waxaa mahad leh allah subxaana wa tacaala ahaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii oggolaaday inaan maanta xilkaas ay igu aaminaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegaystayaala barnaamij gaar ah oo aan idinkugu beddelay halkii aad ka dhegaysan jirteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka barnaamijkaasi oo ka hadlaya dhallinyarada iyo doorka siyaasadda dalka gaar ahaana wakhtigan doorashooyinka lagu guda jiro baa dhacday oo habeenkii xalay aheyd doorashadaas haddee ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo dhallinyaradaba si wanaagsan bay ula socdeen waayo waagi hore waxyaaba badan waxaa jirta siyaasadda dhallinyarada aysan ka ogeen balse hadda ay fahmeen ayna ogaadeen baa jirto oo ay ka mid tahay dhexgalka siyaasadda hoggaanka waxyaaba badan bay ku milmeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan khasaa'idkii aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa shalay too ka codsaday koongareeska inay ansixiyaan soddon iyo saddex bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay ukrain si ay uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada ruushka shanta bilood ee soo socda aqalka ayaa waxaa si aqlabiyad ah uu u meelmariyey sharci looga dan leeyahay in meesha laga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo ukrain kaalmooyinka ciidan labadaasi horumar ayaa waxa ay u oggolaanayaan maraykanka in si weyn kor uu ugu qaado tirada iyo xawaaraha hubka la geynayo ukrain maalgashiga xorriyadda ukrain waa qiimo yar oo la bixinayo ayuu yidhi biden khudbad uu ka jeedaya aqalka cad ma weerarayno ruushka waxaan ka caawinanaa ukrain in ay iskeed isu daafacdo ayuu yidhi biden aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ah ee gaaraya saddex iyo soddon bilyan ay ku jiri doonto in ka badan labaatan bilyan oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo dheeri ah oo cusub iyo siddeed dhibic shan bilyan oo kaalmo dhaqaale ah oo loogu talagalay ukrain magaalada beijin ee dalka shiinahana waxaa la sheegay in ay xirayso dhammaan dugsiyada magaalada si markaasi loo sii adkeeyo xanibaadaha covid sagaal iyo toban iyadoo caasimadda shiinaha ay raadinayso in ay ka hortagto in uu si ballaaran u faafo cudurkaasi magaalada ay ku nool yihiin kow iyo labaatan milyan ayaa hore u amartay saddex wareeg oo markaasi baarid ah oo ballaaran toddobaadkan iyadoo maalinta saddexaadna ay imaanayso maantadan khamiistii ayaa xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xisadaha laga bilaabo maanta waxaana ay sheegeen inaysan markaasi go-aamin goorta ay dib u bilaabayaan sidoo kale macadda dugsiyada awood inay u yeelan doonaan in fasalada ay ku bixiyaan khadka tooska ah ama u oggolaanaya ardada wajahaysa imtixaanada muhiimka ah inay ku soo laabtaan fasalladooda warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xalayto lagu doortay magaalada muqdisho markii ugu horreysay taariikhda baarlamaanka soomaaliya waxaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweeney warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho uu nooga soo diray wariyeenna cabdiqaadir maxamed cabdulle
geedi socodka doorashada soomaaliya ayaa hadda u muuqatay inay tahay mid dhinac isku raacday marka laga reebo midda madaxweynaha alay fiidkii ayaa fesori lagu soo gebagabeeyey doorashada guddoonka golaha shacabka iyadoo la doorta labada ku-xigeen habeen ka hor ayaa la doortay guddoomiyaha golaha shacabka taasoo ahayd mid si wanisha loogu hayay aadna loogu dhafray sheekh aadan nuur madoobe xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur madoobe
guddoomiye ku-xigeenka koowaada golaha shacabka waxaa markii ugu horeysa soomaaliya ku soo baxday ruux dumara waxaana loo doortay xildhibaan sacdi yaasiin xaaji samatar xildhibaan sacdiye ayaana doorashada kaga adkaata xildhibaan maxamed cali cumar caananuug guushay gaarta kadib ayay la hadashay xildhibaanada golaha shacabka ee ku sugnaa teenada fasyooni marka ugu horeysa waxaa mahad leh allaha subxaana watacaala ahaa marka labaadna waxaa u mahad celinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta xilkaasi ay igu aaminaan waxaan kaloo u mahad celinayaa shaqaalaha dhammaan oo meesha wada jooga bahda saxaafadda ciidamada iyo dhammaan ehelka jooga aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan kale oo aan meeshaan hadda caawa ka idhaahdo oo badan ma jirto dadaal badan baa layla soo wada galay dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood idinkana waxaa idin leeyahay jazaakallah midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda ka hor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyey khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay waxay ku jirtaa social mediaha intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin iyadoo la sooma yahay saaki la yimi cishihii la dhaafay la wada daalla yahay jasaakum allah dhammaantiin ilaahayna waddanka haynoo hagaajiyo shaqo wanaagsan salaamu calaykum sidoo kale xala fiidkii waxaa muqdisho lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka labaada golaha shacabka waxaana ku soo baaxo xildhibaan cabdulaahi abshirow dadka sida aad ii siiseenna aan baarlamaanka ugu shaqayn doonaa wixii khudbadii aan jeediyey ku saabsanaa iyo wixii ka dhinnaayba xildhibaanada guud ahaan waa maadsan yihiin inta codkii siisay iyo inta aan isiinayba dhammaan way maadsan yihiin waxaad u hiiliseen isbeddelkii guddoonka cusubna oo anigaan ka mid ahayna wuxuu ka shaqayn doonaa baarlamaanka dhisiddiisa golaha shacabka inaan dhisno oo aan ka dhigno baarlamaan ka duwan baarlamaanadii hore shaqaalaha baarlamaankana aan tageyno marka farxaddaa iga badantay hadalbada ma jiree waxaa idin leeyahay waa maasantihiin kulligiina xildhibaanada aad ay maasan yihiin maxaan rabaa wixii hadala waa golaha baarlamaanka ee noo yaallaan dhib ma lahan doodihii wixii laakiin waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xeenkii labaad ee hore xildhibaan mahad cabdalla cawad oo aan tartan ku wadi jirnay aad u mahadsan yahay tartankana wuxuu ahaa tartan furan aqbalaadii u aqbalay anigana waa waa sidoo kale waa ku kalsoonahay in xildhibaanada codkooda si saxay u dhiibteen marka waxaa idin leeyahay dhammaan guul soomaaliya guula u soo yitay dowladda dhisidaa bilaabatay wixii hadda ka dambeeyana waxaan ka shaqaynaynaa guddoon ahaan sidii aan u dhisi lahayn dowladda soomaaliyeed oo ugu horreeyo madaxweynihii qaranka inaan dhisno kadibna aan waddankii dib u yeeglahno dhibaatada aan ka saarno abaaraha jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado waa mahadsantihiin dib u dhaca ku yimida doorashada daruufaha adag ee dalka ka jira maalmo adag oo dul huwanaya doorashada soomaaliya ayay hadda u muuqataa in lasoo gaaro meel dhammaad ah lagana soo gudbo marxalada ay ka mid ahaayeen in meelaha qaar muqdisho ciidamada dowladda dhexdooda dhufaysa isku qoteen waxaana doorashada soomaaliya xilligan ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha muddoqoleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo aysan salaantas ka qaadin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaa isku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno siyaasadda iyo dhallinyarada doorka ay ku yeelan karaan intii la socotay waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafayba ka dhacay magaalada muqdisho doorashooyinka labada aqal guddoon iyo ku-xigeenadooda waxaa jirta in dhallinyaro fara badan ay kala socdeen kana daawanayeen shaashadaha t v-yada guud ahaan dalka haddaba muxuu yahay doorka dhallinyarada iyo siyaasadda waxaa barnaamijkan soo jeedinaysa zahre cabdi axmed waxaana kala qaybgelaya maxamed shire maxamed oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada muqdisho ku nool iyo nuuridiin yuusuf nuuridiin gacmo oo ahaa afhayeenkii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegeyno dhallinyarada iyo siyaasadda soomaaliya aragtidooda barnaamijkan oo aan ku bedelnay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta oo jimco ah aad dhegaysan jirteen waxa aan kusoo qaadanaynaa dhallinyarada iyo galaangalkooda siyaasadda iyo sidoo kale sida ay ula socdaan marxaladaha isbedbedelaya ee waddanka soomaaliya barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya maxamed shire cumar oo ah aqoon-yahan ku nool magaalada muqdisho iyo nuuridiin yuusuf gacmo abuukar oo isna jooga isla magaalada muqdisho labadiinaba soo dhowaada
waa dhownahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin v o a laantida afka soomaaliga barnaamijkana aad ayaan usoo dhaweynayaa aad aad u mahadsantihiin waa hagaag
aad baa umahadsantihiin iyo wariyaha zahro aad baan kaaga mahad celinaynaa qaabka quruxa badan aa usoo abaabashay howshan haddaan ku xasuusiyo hadda baydhabo ayaan joogaa magaalada baydhabo ayaan kala hadlaya waayahay nuurudiin adigoo baydhabo joogo sideed ula socotaa isbedbedelka iyo marxaladaha siyaasadda soomaaliya doorashadii ugu dambeysay ee guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose guddoomiyaha aqalka sare ku-xigeenadooda sidee baydhabo dhalinyaradu ay arrintaas u hadalhayaan
mar kale waan kaaga mahad celinayaa horta doorasho aad u xasaasi ah oo xilli badan qaadatay oo wakti badan soo jiitamaysay baa dhacday oo habeenkii xalay ahayd doorashadaas haddee ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo dhalinyaradaba si wanaagsan bay ula socdeen waayo waagi hore waxyaaba badan waxaa jirta siyaasadda dhalinyarada aysan ka ogeen balse hadda ay fahmeen ayna ogaadeen baa jirto oo ay ka mid tahay dhexgalka siyaasadda hogaanka waxyaaba badan bay ku milmeen marka siyaasad guud ahaan hadda doorashooyinka dhacay si hufun baa loola socday xataa inta badan dhalinyarada waxay saadalinayaan ama ay saadalinayeenba qaabka ay u dhacayso iyo qofka kusoo bixi kara iyo qaabka isku isbahaysigu uu dhici karo intaa dhan bay saadalinayeen marka taasina waxay muhiim u tahay in guud ahaan shacabka ama dhalinyarada soomaaliyeed ay la socdaan waana howl hadda bilow ah oo aan horey u dhici jirin saadiga boogtahay waayahay nuurudiin waad mahadsanta halkaaga ii joog waxaan bal aadayaa muqdisho iyo sidoo kaleeto maxamed shire maxamed bal waxaad iiga warantaa maadaama dhalinyarada aqoon-yahanada aad ka mid tahay dhalinyarada kusoo biirtay sanadkan baarlamaanka ma ma la garan karaa ma ka badan yihiin kuwii hore ma ka yar yihiin maxaad ku qiyaasi lahayd
wallahi saroy dhalinyarada kusoo biirtay sanadkan baarlamaanka soomaaliya waxaa la qiyaasayaa amaba sida xaqiiqdii ay aada ugu badan yihiin dhalinyaradii sanadihii dambe baarlamaanadii baarlamaankan kuwii tobanaad ka horreeyey ku jiray ayay aada ugu fara badan yihiin marka loo fiiriyo ragga dhalinyarada ah ee soo baxay dowladnimada soomaaliya burburkii kadib markii dib loo dhisay baarlamaankii carta lagu soo dhisoo kaleeto waxaan ka xasuusanaa taariikhda markaan dib u raacno waxay ahaayeen rag qabqablayaal iyo hogaami kooxeedii iyo waxyaaba noocaasa ayay ahaayeen iyo dad eeldarisu badan oo carta laiskugu geeyey tii ka dambeysay ee dowladdii lagu soo dhisay imbagaatina iyadana waa ogeynay dadkii halkaa tegay ee ka qayb gala waxay ahaayeen hogaami kooxeedyadii magaalada muqdisho ama soomaaliya iyo idilkeedba raggii qabqablayaasha ahaa ee hogaami kooxeedyada ah oo joogay tii ka dambeysay labada kun iyo yacni sagaalkii dowladdii sheekh shariif markaas ayaa xoogaa waxaa bilowday dhalinyaradii inay baarlamaankii ka mid noqdaan iyo siyaasaddii oo dhalinyaradii maxkamadihii iyo wixii markii xagga ay tageen carte meeshii maxaan ku sheegaa asmara iyo jabuuti fadhiisimaa ku kala lahaa ee maxkamadaha ka mid ah ayaa dhalinyaro siyaasadda soo gasho ugu horreeyey tii ka dambeysay dowladdii xasan sheekhna waxaa la qiyaasaa baarlamaankii xilligaa lasoo doortay inay dhalinyaradu ka ahaayeen boqolkiiba labaatan boqolkiiba shan iyo toban meelaha baarlamaanadii kasii dambeeyey yani dowladdii hadda madaxweyne farmaajo kaleeto xilligiisii oo kaleeto baarlamaankii ahaa ayadana dhalinyaradu percentage normal ayay ahaayeen baarlamaankan marka hadda markaan u imaado dhallinyarada soo gashay aad ayay u badan yihiin wax badan ayaa laga rajaynayaa inkasta oo dhallinyarada baarlamaanka soo gashay la dhihi karo oo dhallinyaro adiga ku timiday kacdoonnadii magaalada muqdisho ka jiray ee yani laga kacaamay dhallinyaro sababteed ku timiday waa la dhihi karo haddana wax weyn ayaa laga qabaa waa factor gooniya oo dhallinyaro liiraa oo taagan oo baarlamaankii kusoo biiray rajo weynaana laga qabi karaa waa hagaag nuurudiin ma isleedahay dhallinyaradu waxbay soo siyaadinayaan hadday siyaasadda qayb ka noqdaan oo isbeddel ayay keeni karaan marxaladaha dalka ee murgaya mar walbaba dadaan dhallinyaro ahayn ama hoggaanka hadday noqdaan ama kuwa kasoo horjeeda hadday noqdaan ayaa laga yaabaa inay sabab u yihiin marka dhallinyarada haddii ay door yeeshaan wax ma bedeli karaan
mar kale aad baa u mahadsan tahay horta dhalinyarada laba qayb baan u kala qaadayaa dhalinyaro oo shan iyo labaatan ilaa iyo soddon iyo shan u dhexaysa iyo soddon iyo shan iyo afartan iyo shan inta u dhexaysa baan u kala qaadayaa inta hadda loo baahan yahay ama siyaasadda la doonayay inay soo galaan horta waa da-adka aan kuu sheegaya waa soddon iyo shan ilaa iyo afartan dhalinyarada inaan kala saxanaa la doonayaa laakiin shan iyo labaatan ilaa iyo soddon iyo shan inta u dhexaysa waxaan u malaynayaa faham badan kama haystaan saan ognahay anigu hadda markaan siyaasadda kusoo biirayay ka hor gabay aan tiriyi baa jirtay oo aan uga hadlaya xitaa dhalinyarada in doorkooda loo daayo haddaan nuqol ka mid ah aan adimaqashiiyo waxay ahayd nabadii daboolneed kuwii daaha ka qaaday dalabkoodan uu ahaa isku duubnideen iyo daacadnimo iyo wanaag dadka loogu adeego daayarteena haddeer doorka ay ku jiraan loo daayo walaal marka aan tirinayay waxaan ula jeeday in daayarta fursad la siiyo oo wakti la siiyo laakiin markaan soo dhex galay oo aan arkay siyaasaddii iyo qaabkeeda markaan arkay baa waxa ay caddaatay dhalinyarada loo baahanya in fursadda la siiya aysan ahayn shan iyo labaatan ilaa iyo soddon iyo shan inta udhexaysa ay tahay shan iyo soddon ilaa iyo shan iyo afartan inta udhexaysa inay tahay waxaana taas u nisbeynayaa sababtoo qofka dhalinyarada ah markaa jaamacadda hadduu soo dhameeyey jaamacadda markuu kasoo baxa oo uu maxay ahaydeen wasiir laga dhiga tusaale wixii ofisir uu qabanaya ma oga wixii agaasimo waxayd uu qabanaya ma oga wixii agaasimaha guud uu qabanaya ma oga wuu cusub yahay marka waa qof wuu cusub yahay qof indhe xiran siyaasaddii meel laga jira asigoo jahwareers unbuu kasii baxaya taasina waxay u keenaysaa dhibaato badan aragnay hadda tusaale waxaa kusoo biiray aqalka sare waa dad dhalinyaro ah aqalka sarena waxaa loogu talagalay inta badan waa ognaha anaga dadka inta badan da-da ah inay galaan baa loogu talagalay marka qofkii haddii waktigiisu dhammaadayba la dhameeyo oo isbed lagu dhameeyo la gudbiya dhibaato bay u keenaysaa asiga iyo siyaasaddiisaba marka aniga waxaan dhihi lahaa ka dhalinyaro ahaan horta technical teamka aad ha loosoo barto oo hal ahaado kadib fahamka siyaasadda aad ha loosoo fahmo markaas dhalinyarada ha ku biirto waayo haddii qaab hadda qaabka hadda socda loogu biiriyo wax badan ay kusoo kordhin karaan ma lahan ilaa wixii ma fahamsanaba maxay kusoo kordhiyaan waayahay sidaasi si lamid a asna waxaan siinayaa maxamed shiro maxamed ma kula tahay in dhalinyarada door ay ciyaari karaan oo ay macno ka keeni karaan siyaasadda soomaaliya
wallaahi dhalinyaradu door way ciyaari karaan macnana way ku yeelan karaan siyaasadda soomaalida waxna way kusoo kordhi karaan laakiin waa dhalinyaranimo waa dhalinyaradee waaye qaybtee waaye taa ayaa kala saarid u baahan hadda tusaale ahaan markaan usoo qaadano dhalinyarada hadda baarlamaanka kusoo biirtay waxay u badan yihiin raggii ciidamada ahaa ee askara ahaa ee yani kusoo baxay qaabkii yani aan wada ogeyna ee doorashadan markii jiitantay yani waxyaabihii dhacay nin walba uu qoyskiisinu haldoor u yahay oo usoo muuqday dhalinyaro kusoo baxay waaye hadda dhalinyarada baarlamaanka kasoo qayb galay dhalinyarada aqoon ahaan dad hadda diyaarsan oo dhisan oo aan isleeyahay wax badan ay soo kordhi karaan maaha waa dhalinyaro laakiin ma aaminsana inay siyaasadii si weyn ula jaan qaadi karaan ma aaminsana inay dad iliidaho waxbartay inay yihiin ma aaminsana ma aaminsana inay bosiishinada siyaasadeed ee sarsare ee waddanka lagu hogaamiyo sida golaha fulinta oo kaleeto iyo golihii sharci dejinta iyo inay micno weyn ka dhex yeela doonaanne haddana taa uma malaynayo maxaa yeelay dadka meesha gaalo waa qayb dhalinyara laakiin dhalinyarada kuwii waxbartay ma aha marka dhalinyarada soomaaliyeed taa markaa halkaa uu gudbo waxaa jiro dhalinyaro waxbaratay dhalinyaro sistamkan duuliga mudduu shaqaynaysay soomaaliyeed fursad in la siiyo mudnaa iyagiina duufaha jiro ee baarlamaankan looga mid noqon karay ama sistamkan duuliga looga mid noqon karay ma saacidin sababtoo soomaaliya waa wadan yacni kaabayaashiisii dhaqaale iyo kuwii cadaaladda iyo sistamkii duuladnimaduba oo aad u hooseeyo ciddii musuq ciddii musuq iyo fursado noocaasa iyo meelo dhaqaale heshay unbaa sanadkan baarlamaankana ka mid noqotay haddana manaasibta waaweyn inay gaarta laga filayaa taana dhalinyaradu door weyn oo gaara kuma lahan macnaha lacag iyo dhaqaaleba ma haystaan ayaad is leedahay maadaama meelaha qaarkood musuq maasuq weyn laga sheegayo
dee dadka hadda kusoo bax tusaale hadda markaan aan usoo qaadano baarlamaankan oo kaleeto baarlamaanka markii lasoo galayo aqalka sare ninka dhalinyaradaha rabo baarlamaanka ama qofka caadigaha rabo baarlamaanka aqalka sarena waxbaa laisku diiwaangelinayo oo lacag labaatan kuna laisku diiwaangelinayo aqalka hoosena lacag sidoo kaleeto ayadana weyna laisku diiwaangelinayo intaa keliya laguma ekaanaynina yacni waxyaabo kale oo sarfisa oo qofka dhalinyaraha inuu bixiyo ama qofka musharaxa ee kursi rabaayo inuu bixiyo la rabay ayaa jirtay ninka dhalinyaradaha freshka ee wax soo bartay ee raba waddankiisi inuu u qidmeeyo de waxaa hadduusan dhicin hore wuxuu dhicin ama uusan meelo yacni faktaro dhaqaalaha ka saacido uusan markii hore haynin uu freshka xagee ka keenayaa taa ayaa waxay keenaysaa dhalinyaradu in kuwoodii hawdoorta ahaa ee waxbartay ee musuqa nadiifka ahaa ee shaqa bilowga ahaa inaysan siyaasadii aysan door gaara aysan ku yeelan waa tahay nuuridiin ugu dambeyntii haa waxaad aragti ahaan ku biirin kartay dhalinyarada caqligaad uga tegi karto muxuu yahay
horta aan aan ka hadlaa midda hadda ninka odayga saaxiibkii ka hadlayey taasi haddaan dhamaystiro horta dhalinyaro aan ka hadlayn anaga waa dhalinyaro wax soo bartay baan ka hadlaynaa kama hadlayno muxuu ahaa dhalinyaro kale kama hadlayno midda kale dhaqaalo markii la yidhahdo qofka dhalinyarada waa la dadka hadda siyaasadda waa la isxaabaa taas kaabid bay ku imaanaysaa wax inuu hayo inuusan waxba haynin micnaheedu ma lahan inuu background lahaado waxan tahay ficnaan ahaan laakiin muxuu ahaa ma ahan ma la dhihi karo qofku wax ma haye iska fadhi lama dhihi karo dhalinyarada waxa weeyaan baa gacan siin karaa dad baa kaabi kara taas waa gaar laakiin waxaan anaga dhalinyarada waxbaratay baan hadlaya waxaan waxbaranaa waa taas qiil loomaba yeeli karaba su-aashaadii usoo noqdo horta dhalinyarada waxaan dhihi lahaa anigu ha kasoo shaqeeyaan shaqooyinka hoose shaqooyinka dhexe in badan ha soo kaabaan oo maxay ahayd fikrad ahaan dadkii ka waaweynaa ilan waxaa la yidhi kan kaa horeeyey waxweydii kan kaa dambe waxu sheegtide micnaha loo dhahayna waa taas marka waxaan dhihi lahaa horta dadka ka waaweynaa ama naga horeeyey inaan wixii aan saqaabka u dhexli lahayn inaan ka faa'iidaysano oo aan kaga dambayno oo haddii qaladada way dhici kartaa qofka dadka waaweyn qof yar labadaba qalad buu geli karaa qaladka micnaheeda ma ahan dhalinyarinimo iyo odaynimo ma ahan mid u bareer mid u bareeraya baa jirto iyo mid maxay ahayd uu ka dhacaya labaduba jiraan marka waxaan dhihi lahaa si dalka loo badbaadiyo dhalinyarada inay wax badan fahmaan in ay wadamada ay soo arkeen oo ama dad hadda waxaa jira qorbajooga ama dalalka aadaya ama seminaar loo qaadayo ama loo sameeyo sida capacity building marka intaaba faa'iida bay u tahay inay ka faa'idaystaan si saxana u isticmaalaan aysan u isticmaalin hadda ku milmeen oo dhalinyarada lagu milmayo oo qaabka qabiilka ama qaabka horta inuusan baaba-eynin kaas dhibaatadaas waa ina haysataa mar walba taagnaani doontaa laakiin waxaan dhihi lahaa bal maskax fresha oo wax soo fahamtay oo in badan muxuu ahaa ha noqot ha noqdaan baan dhihi lahaa insha allah waayah oo dhalinyarada yaan la isticmaalin waayo dhinaca kale waxaan siinayaa maxamed shire haddaad adigana daqiiqad kusoo koobto
dhalinyarada soomaaliyeed maadaama boqolkiiba toddobaatan ummadda soomaaliyeed ay dhalinyaradu kan yihiin dhalinyarada waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waa inaysan quusan waa inay yani fursada raadiyaan siyaasadda soomaaliyed ay uga qayb noqdaan anigoo og in dhalinyaradu aysan yani afti dadweyne iyo doorasho dadweyne haddaysan imaanin in dhalinyaradu fursado badan ay waddankii hogaankiisa sar uga mid noqdaan inaysan jiri karin anigoo dareemayo haddana waxaan leeyahay dhalinyaradu sistamka duuliga ha soo galaano ha soo ciriirsadaano si birito ay fursad ugu helaan inay waddankan hogaamiyaan aad baad u mahadsantaa waad mahadsantihiin labadiinaba kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed shirac cumar oo ah aqoon-yahan degan magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto nuurudiin yuusuf gacmo abuukar oo isna jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijkeenan dhallinyarada ayayna maanta marti noogu ahaayeen ayadoo labada dhinacba aan ka wada hadalnay arrimaha la xiriira dhallinyarada iyo siyaasadda doorka ay ku yeelan karaan barnaamijkiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonno waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay zaare cabdi axmed haatana wakhtiga inta nooga haray qodobadii warka ugu door karoona haddaan idin xusuusiyo magaalada beijing ee shiinaha ayaa waxa ay xiraysaa dhammaan dugsiyada magaaladaasi markaasi loo sii adkeeyo xanibaadaha covid sagaal iyo toban iyadoo caasimadda shiinaha ay raadinayso inay ka hortagto faafitaan ballaaran magaalada ay ku nool yihiin kow iyo labaatan milyan ayaa hore waxa ay u amartay saddex wareeg oo tijaabo ah oo ballaaran toddobaadkan khamiistii shalay ayaa xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xiisadaha ama fasalada laga bilaabo jimcaha waxaana ay sheegeen inaysan go-aamin goorta ay dib ula bilaabayaan haatana ramadaan mubaarag ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay waxaan idiin soo qabanaynaa qasiido waxaana qaadaysaa faadimo cabdulaahi maandeeq
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أفعل أنت هايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تايا بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaan marin addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
waa hagaaga qasiidadaasi ayaan intaas kaga gudbaynaa dhegeystayaal barnaamijkeeni duurnimona waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo